bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiin kale dhegeystayaal ka dhawaada barnaamijka tarta aqooneedka shabakada warbaahinta warsan oo hamiin kasta raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo wakhtiyadan oo kale isin kula dareerasan barnaamijka tarta aqooneedka iyo mahbayaa barnaamij oo ka tartamayaan tobanka xaafadood ee magaalada baydhabo hamiin kasta lama xaafadood iyo miiska saaran oo tartama xiise leh bandhigayaan barnaamijka tarta aqooneedka iyo maybaiyakoyo isku kaaladayaan guddiga garab walaal iyo shabakada warbaahinta warsan saasoo kale dhiniga jaamacadda baydhabo international university ee b i u iyo dhiniga su-aalo iyo jawaabahaba noo saacidahayaan owka tartanka weliba tartan xiisele ku rajeene haabara b iyo isha e owka tartanka weliba haabara b iyo isha e weliba dhiniga lamada xaafadood matala doone oo nil roge abwaanjaakole iyo cali koronto abwaanjaakole iyo kabilaabaana lamada xaafadood ee owka waa deegaanka haabara b iyo isha e meeluus oo kula safrintanin sheega ka hor anti warqadays unfurna abwaanjaakole warqadan furtay ka hor anteed warqada unfurna haabara b iyo isha e
lambada xaafadood yani ti aan rahawa haabara b iyo isha e maa haabara b iyo isha e waxaan la jiraa isha e
cali cali xaafade waayahay warqado fur abwaanjaakol warqadada galanta kahayd fur microfonka microfonkan dhawaay afka yes oo an waayahay oo ka su-aalan ka horeyta ee tartanka weliba ka daafuro doone isha e saabwaan jaakol qubdi isha e saas la dareertay mahadnagaana sidii waktida ilaaliyaan isha e iyo haabara b oo tartan xiisile uu ku rajeeyana lamada xaafadooda xaqiijiyana marka hore hallow isha e
hallow radio warsan
hallow habara b
hallow radio warsan
shuruucdaysa dhugunsanay kubacdana su-aalo gudagala doona in sha allah
bismi illahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilah wالsalaaةu waلsalaamu عalى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin dadka tartamaw may ogeysayaanay shuruudunha soota in yo ilaaliyaan tan kowad maybwaa in yo ilaaliyaan akhlaaqda iyo aadaabtii anshaxa qof alla qofkii kakaxa akhlaaq xuma ama anshax xuma guddiga may ku qaado doonee tillaaba eedan adag tan lamaad dadka tartamaw may lukufaday wakhtiga inse dhabcayo in ilaaliyaan wakhtigaas oo linxadadii in yee bilaawdaasta tartanka guddiga may weydii doonee dadka tartamaw tumi afar su-aalood yo weydii doona dhini kasta may la warsado doonee toddoba su-aalood tan afaraad guddiga su-aalla may kana naga dooneen lama tooka tan shanaad dadka tartamaw fursada la siiy oo su-aalaha ku jawaabayaan mayb waa lama dagiga lamadaas dagiga may ku bilaawdaayana su-aalla markii iyo jeediyaan guddiga iyo ku bilaawdaas qodobka lihaad dadka tartamaw may guddiga ku codsaday markii iyo jawaabto biyaayaan in qofku isu jawaabow codshahaada qof waadix ee la fahmaw jawaabtana lama tooka kana naga inka yaraan haddii liinbaahda guddiga yaa ku talabo doona yaa ku codsado doona in jawaabto isu kanaga qodobka toddobaad su-aalla markii laku jawaabow may la faday in hal qof ku jawaabo su-aali halli su-aal qofkaasay may ku qaado kor u soo jawaabtay weda teleefonka sameyle khalal haningalna daraadiya qodobka sideedaad iyo o jawaabtay socota haddii la gooyo ama la jara teleefonka su-aalise degdeg ee maylinka wareejiyey qoladii kale siyo unkuu faa'iidaysadaa qodobka sagaalaad tartamayaasha maylu ku codsaday tartanka intii socdo iibkumad ee haddiiyo dareemaan in laku rooy inyo khadka ka jaraan oo khadkiyo onkubana intii isu socdo tartanka wa ilaa hoosaas iyo khadka ku bahaa guulimay la gadoomeeyi dadkii hawada baaqa ka haaya guuli la siiya qodobka tobanaad tartamayaasha oo tartanka lahaayeen lamada qo lamada qiibood haddii qiib kumad eh hamiinkii iyo tartanka lahaayeen la waayo hawada laku waay qiib alla qiibtii hawada ka jarta oo guddiga si toos ee khadkan kala jaraan yo guuli la siiya foorfayt yayoo ka qaadayaan qodobka tumii koowaad su-aalla yoo hajeediyaayaan guddiga haddii yoo fahama waayaan dadka la warsadi may codsado koraana dadka tartamaaw soddon sakan gudaashow hayninka naboo yaara koraan laakiin haddii soddon sakan ku siyaada codsigii iyo hajeediyen may ku oggolaadaw
waayahay maba dhuunsanteena shuruucuga aan degsan barnaamijka tartan aqooneedka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo isha e iyo haabara b wala in sheegaane wala shuruucdoodaas ku barsan intay in iskala dhagama doona insha allah nidaamka iyo ixtiraamkana isla ilaalinin mar lamaad weliba xaqiijiyay xaafado inta khadkiyo diyaarka iyo in kale halow isha e
Hello, Radio Warsan.
halow haabara b
Hello, Radio Warsan.
su-aalanka horeyta weliba ka bilaaba doona si jaakol isu qubadiba isha e balse welisan sii doonee fursado min hal daqiiqa oo dareenkiin iyo nambarahooba jaran taageerayaalkiin isinku weeraayan oo isin meeluha ka badhi ka doontaan weliba ka bilaabay marka hore an weerey isha e halow isha e
Hello, Radio Warsan.
isha ee hadhowaada dareenkiin iyo telefoon nambarada laasin kula xiriiro
Bismillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, mahad. Amaantiya ilaahay suunaati. Barkala maadooda mahad jeliyaane. Aamulka. Agaasimaha. Radio Warsan. Markala maadooda mahad jeliyay. Walaalayan oo ka dhigay maanta baa reer xaawar. marka lama marka sidaadeeda lahaa eedan kadhowna eedan ka faraxsanentiyo tartan aqoonadeenin qowta idaacadi raadiyo warkan wayba oo ninka sururan eedan kama xadiriyo sidoo ninka ayo nin oo kumaiban ogeer korana nambarayo nogeer koran waliba yooyiina liidi kow afartiis ko afartiis kala marka laadaanan kala siyeedu afartii ko afartiis kala sudais kala nambar kalyahan suusu taraan waliba ee furaahi shamu illi liidin illi sagaartii ko hadiyaan marlamaadan kanal furaahi shamu illi liidin illi sagaartii ko nambar kale oo ontalkayahan ogeeri koraan waliba ee furaahi lama islama siyeeti afar tumiya afar siyeeti afar tumiya afar sagaaliyo sade sagaal marlamaas haddaanan kana ewer lifii lama siyeeti afar tumiya afar sagaaliyo sade sagaal eedeedan maasinti markan halow haabara b
halo radio warsan ayaa isigna gudgala
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أن بركو ميبا لها رمضان كريم مسلمين بل كثير أن ميبا ما نجي الله سبحانه وتعالى ونين سرقلي سنة في لمات لا سنة في أفرع ذكر أو نجعل ورسن سرطمائنا ونحن حاورة أن ميبا سنسوكنا ما نجانا بما شقالا راديو ورسن aan soo markasan surugniga maaragna ummada maaragna isdhexgal bulsho aad oo aad muhiimka iyo qobodan maaragna tartan aqooneed maasha allah dalkas oo barakaysan qof badan ciidanka mahadnaga gaar ahaan dadka diyaasha barnaamijka tartan aqooneedka bilo barakaysan nayda lehaha dhammaan taageerayaasha abara abara b hadhawaada leha tankana naydan mahadnagay walaalagan oo ah ishae oo kamaarina tartanka islam dhamara doona aanoo soo mar badan marinayna isu barani tartan oo kajara maaragna walaalsanama iyo xiisad iyo bandhig aqooneed may balle markasta bax dhawaada kumiga kow jeer hambaliyo yalaha saasoo kale may baleehaan dhammaan taageerayaasha habrabi ediidan mahadsantiin may beer lahaayeen maaragna mahadnaga taageerayaasha habrabi iyo dadka maaragna markastaba diyaar layn iyo taageerano aqoonsiyo maaragna iyo laqiibsidan oo la dhabarano laqiibsidan dhammaan mahadnagaana may baleha hambaliyo hadhawaada leha kulley mayba ku udur daaradaan anigoo nambar mbi doogna taasina waa taas oo ninka baradi adduunana habra b iyo habra eeba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ramadaan kariim iyo sanbaya waayahay eeda mahadsanyiin isha e iyo habra b su-aal ogeya gudagala doona hallow isha e
hallow radio warsan isha ee dhaga fura su-aal inka horeytii ee tartan aqooneedka uu ka weliba nagdaase su-aal diini e weliba dhiyaase sidatan sheeg magaaga bilaamaytii fircoon oo nabi muuse rumayti marlamaad isha ee su-aalo waa su-aal diini ee ulibandhiyaase sida tan sheeg magaaga bilaamaytii fircoon oo nabi muuse rumayti mar saddexaad toobaan isinkanaga isha ee sheeg magaaga bilaamaytii fircoon oo nabi muuse rumayti jawaabta sinkusugaan insha allah
berkarati bajeelidaalko beeg malfadaayo hoo wal barti bajeelidaalko
hallow isha ee
hallow raadi warta jawaabta
su-aala soo jawaabtay haddii una gruubka isha ee ana haddii iska dayna insha allah way dhanagda doontee caasiya bintu mazaahin
mar lamaad kanag jawaabta
caasiya bintu mazaahin sax iyo qalad guddiga
bismi illaahi araxmaani iraxiim tartan aqoonada soo bilo barakaysan ee ramadaan hamiinkin uu weliba tartamahayana isha e iyo haabara b su-aaliin koreytii uu weliba laga bilaabay tartamayaalka xaafadda isha e su-aalina mayba yahay sheeg magaaga bilaameyti fircoon ee nabi muuse rumayti jawaabtii ku biyan tartameelka xaafadda isha ee toosax ew walina saasoo ka helana lama dhibcood isha ee
isha waa lagu ogyahay isha waa lagu yaqaanaa jaakole microfonka afkan dhawaay isha waa lagu yaqaanaa guushi waa lagu yaqaanaa isha saaxiibkii koranta caawa ani adu oga hamiwa farfado ho an oga si aan qoortikii roofyooba aga gaal owlaad aadima dheer heerkulku baa keenay ishaa laba dhibcood wiil ee tobanka baybasiika dhibay farmashiga bukaambile medical center doctor hashim yashinka dhiibi meesha ka qaata dhibcado kale waybaa siidhikayhe ashinka dhiibe ya dhibada kale macali cali oo laga helo warsan okay tartan wanaagsan hallow haarabi
hallow radio warsan dhagaan fura su-aali lamaad oo diini ah waana nagadaasa su-aali lamaad oo tartanka uu ka weliba nagadaase sheeg qofkii inka horeeyey oo madiina ha gala u soco ha hijiroodii magaashay mar lamaad siinka nogoy haabara b sheeg qofkii inka horeeyey oo madiina ha gala u soco ha hijiroodii magaashay mar saddexaad siinka nogoy haabara b sheeg qofkii inka horeeyey oo madiinaha gala isoo ha hijiroodi magaashay jawaabta sinku rajaan insha allah
malfadaayo wal barti bajeelidaalko beeg malfadaayo
hallow haabara b
halo radio warsan jawaabta
bismillaahi araxmaani araxiim haddiinu ana tartamayaasha deegaanka habra b su-aal asadin isku midaan agla doonta insha allah muscab bin umayr binu haashim
marlamaad kanag jawaabta
su-aal jawaabtii midaan agla doonta insha allah muscab bin umayr binu haashim
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aale la mahad oo diini ah islamarkaasna la weydiiyey tartamayaalka deegaanka habara b su-aalena iyo hayti sheeg qofkii anku horeeyey ee madiinahan waa madiinaha galowsa oo ah hijirooday magaadiyey jawaabtii oo ku biyeen tartamayaalka deegaanka habara b to sax an hayno
halow isha e
halo warsan jawaabta
bismillaah alxamdulilaah haddii unaana gruubka isha haddii unaskidayna su-aalasiyo jawaabtiya weybua abu salama binti cabdulasad
kanag jawaabta abu salama binu cabdulasad
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aaliyo iskula hayeen deegaanka haabra b oo isha la tartamahayeen uu ka su-aalla isku jawaabi waayeen si ku faa'iidaysaya wakhtigan waliba an hor suruntaa xaafadda isha ee jawaabtii oo ku biyeen tartamayaalka xaafadda isha ee too sax ewo walina markaasi oo saas ka helena haldhib
ha ishi waa anigu ogyahay anigu waa idin sheegi guushii shaqadiina waaye ha bustooda kiciya bustooda ha hal dhibcood oo faa'iide ah weyn yaa idinku dhiiba cabdullaahi yarisow cabdullaahi ibraahim cumar yaa idinku dhii oo okay saaxiibka
mahadsantaa buanjaakole halow isha ee
halo radio warsan isha ee dhaga fura su-aalka misteriyaasiinka dararta waa nagadaasa su-aali saddexaad ee tartanka owka dhinihii kalena nagadaasa su-aali koowaad oo ka misteri ah su-aalo walibaan dhiyaase sida tan raadi kalka iyo kooxda usaka jara xuriyaha calcium marlamaadsiinka nogoy isha ee su-aalo waa kemistri walibandhiyaase sidatan raadi kalka iyo kooxda usaka jara curyaha calcium mar saddexaad raadi kalka iyo kooxda usaka jara curyaha calcium jawaabta siin ku rajayaan insha allah
bartayaa jire buuga tartanka darkaa ku gal bartayaa jire ayluku badine hoo wal barki bajeedadaalakooy beek mal fadaayo والبركي بجير دالكو بيغ مل فدايو هو البركي بجير دالكو
halow isha ee
halo radio warsan jawaabta
bismillaah alxamdulilaah haddii unaana gruubka isha ee haddii su-aalasiyo jawaabtiya una iskidayna insha allah wayba nagdi doontee kooxda lamaad kalka afraad
marlamaad kanag jawaabta
su-aalatiyo jawaabtiyo way banaagda doontee kooxda lamaad kalka afraad sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii kemistriga hayti ee la weydiiyey tartamayaalka xaafadda isha ee waana hayti su-aala weydimeela iyo weliba kooxda usaka jara curyaha calcium jawaabtii oo ku biyeen tartamayaalka xaafadda isha ee too sax ewu walinayo saas ka helena lama dhibcood isha ee
babay babay wala jooga dhammaay loorki hadda waa buusume lama dhibcood waanu tejiyey ya hal dhibcood bayba sinka dhibey isha ben of taylor shaqaanka dheeraasedeke tobasii hertii dhibaato kale bayba siiga dhibay hee intaasindhike maqaayidda isku aanbow hortiyaasindhikaya okay
halow haabara b hallow habarabbi
halo radio warsal su-aali lamaad oo kemistriya dhegaan fura waana nagadaasa su-aalii afaraad ee tartan aqooneedka uu ka su-aalan weli baan dhiyaashaysada tan raadi kalka iyo kooxda usakajara curyaha koloriin mar lamaad tobasinkanaga habara b waa kemistry raadi kalka iyo kooxda usakajara curyaha koloriin mar saddexaad raadi kalka iyo kooxda usakajara curyaha koloriin jawaabta siin ku rajayaan insha allah
bartangaa jare booga tartanka barkaa ku gal bartangaa jare beeg nal fadaayo koo wal barki bajeeladaanako beeg nal fadaayo koo wal barki bajeeladaanako
hallow habara b
halo radio warsal jawaabta
bismi illaahi araxmaan araxiim haddiin adna tartamayaasha deegaanka habra b su-aalaas jawaabtood inu sideegnida nooga doonto insha allah kooxda toddobaad talka saddexaad
mar lamaad kanag jawaabta su-aalaas jawaabtay adigana kanaga mayda nagalaase kooxda toddobaad halka saddexaad
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lamaad oo kemistriya waa nagadaasi su-aalii afraad ee tartan aqooneedka uu ka waliba la weydiiyey tartamayaalka xaafadda haabara b su-aalina mayba yahay tay weydii kaalkii weliba kooxda usakajara curyaha kulariin jawaabtii oo ku biyeen tartamayaalka deegaanka haabara b to sax ew walina markaas jawaabtii ataa kalka saddexaad iyo weliba kooxda toddobaad lama dhibcood haabara b ahay ahay anna hata waa kay bari widaashayna hata badgelgeliw iyo nay kursila gudoomooki bilaabe saxaatoo madis dheegi xaawara b lama dhibcood oo iidan culus iyo siin wada dhibacdo koowaad maysiin dhikey hormuud meela ku qaadaasan kan lamaad maysiinka dhiibay gudoomiyaha gorob walaal yaxya macalin yuusuf
Waayo.
ku qaadada waayahay cali eedam hadsanta su-aalun waliba iskulaha isha ee hallow isha ee hallow isha ee
halo radio warsal su-aalii kowaad ee xisaab waana nagadaasa dhegaan fura walibaan dhiyaase sida tan raadi xagal dibadeedka geesoolo quman haddii geeso sheeyo iyin lix geesood mar lamaad siinkanagoy isha ee su-aalo waa xisaabo walibaan dhiyaase sida tan raadi xagal dibadeedka geesoolo quman haddii geeso sheeyo iyin lix geesood mar saddexaad siinkanagoy isha ee su-aalo xisaabo weli bandhiyaasee sida tan raadi xagaldigide raadi xagal dibadeedka geesoole quman haddii geeso shey-iyin lix geesood jawaabta siin ku rajayaan insha allah
bartangaa jare booga tartanka barkaa ku gal bartangaa jare fadaayo koo wal barki bajeeladaanako beeg mal fadaayo koo wal barki bajeeladaanako
hallow isha ee hallow isha
halo radio warsal jawaabta
bismillaah alxamdulilaah haddii wanaana tartamayaasha isha ee su-aala soo jawaabtay haddiina isdayna wayba nagdaasa insha allah laxadan
mar lamaad kanag jawaabta
su-aala jawaabtay haddiina isdayna wayba nagdaase lihidan
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii xisaabtahaytii ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda isha ee su-aalana iyo haytay su-aal xisaab ee walina iyo haytay su-aala weydi hagaldibadeedka geesoolo qumon haddii geesoojay useeyi ligeesood jawaabtii oo ku biyeen tartamyaalka xaafadda isha ee tosax nhayno hallow habarabbi
halo radio warsal jawaabta bismi bismillaahi araxmaani araxiim cadowna na tartamayaasha deegaanka haawara b su-aalaha jawaabteenay baan ugu doontaa insha allah tuman digri
mar lamaad kanag jawaabta su-aalahaas jawaabteenay baan ugu doontaa insha allah tuman digri sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aaliyo iskula hayeen tartamayaalka isha ee ku jawaabo waayeen faa'iide ahaan wakhtigan weliba hor suguntaa deegaanka haabra b su-aala mayba iyo haytay weydii xagaldibadeedka geesoolo qumung haddii geesoo jeeduseeyi ligeeso jawaabtii oo ku biyeen deegaanka haabra b to sax anhaymowo
jaakolhe melikooda keere musbaar dhunti wadaw keere musbaar eh ali koranto taagbari keen waaye haye Mar jaakol warkaas wali- bilow.
walila koofadaya su-aale xisaabtira madax xaafadood ku noogeen raadi xagal dibdeedka geesoolo quman haddii geesasha iyin lixdan geesood hor ku sheeg waan faa'iidaysi leeyi haa way booha afar liidaka dhowe ibir shan saddi injay haana su hasaabtire haye cali odin
dhanneew bari- bariyaminka dheeday lixdan geesood bala kale lixdan geesood soddon saxad ma lama gees lixdan geesood ma doginta leefka lamaade mayneswaad ilba buurkaad yaaslan walka sawaan soddon saxad oo man lama gaasle lixdan geesood caadi ow
waayahay dhextaal yar ku bacda guddiga sii doon
su'aalii ka su'aytaan zammadii saf su'aalii ka su'aytaan zammadii saf waybaa suurabsiin ku shaafiyaase guddiga su'aalo warsan guddiga su'aalo warsan
waayahay su-aalii lamada xaafadood iyo gordu waayeen su-aalinayoo iskula hayeen isha ee ku jawaabi waayeen faa'iid ahaan weliba hor seetay deegaanka haabra b iyoona saas oo kale ku faa'iidaysada waayeen walow xaafadda isha ee iyo hadho waayeen su-aala su-aalin waliba yahaytay weydi xagal dibadeed geesoolo qumuun haddii geesoojay useeeyi ligeesood isha ee weliba jawaabti iyo ka sheegeena lixdun balse jawaabti maba iyo nagadaase lixdun dikri marka walada ku xigan waa digriga haa Mm.
jawaabti maba iyo nagadaase oo buuta lixdun dikri
waayahay su-aalaha darartolba iskulaha haabara b halow haabara b
halow raadio warsan su-aali lamaad oo xisaabeen diyaar garooba welibaan dhigmaase sida tan raadi tirada geeso ee geesoolo quman haddii xagal dabadeed walba use eeyi afartan iyo shan digri mar lamaad siinka nogay su-aalo waatii lamaad oo xisaab ee haawar b dhiga fura su-aal welibaan dhiyaase sida tan raadi tirada geeso geeso ee geesoolo quman haddii xagal dabadeed walbana use eeyi afartan iyo shan digri mar la- mar saddexaasiin kanagoy raadi tirada geesaha ee geesoolo quman haddii xagal dibadeed walbana u sa'eeyey afartan iyo shan digri
bartayaa jire buuga tartanka garkaa ku gal bartayaa jire been mal fadaayo faa wal barki bajeelidaalako been mal fadaayo faa wal barki bajeelidaalako
halow habar b
halow raadio warsan jawaabta
bismillaahi araxmaani araxiim cadowna na tartamayaasha deegaanka haabra b su-aalaha jawaabteenay baan ugu doontaa insha allah lixdan geesood
mar lamaad kanag jawaabta
su-aalahaas jawaabtee haddaan kanaga mayba nagadaase lixdan geesood sax iyo qalad guddiga waayahay su-aali xisaabtaha hayti ee tartanka owka waa nagadaasa su-aali lihaad ee barnaamijka tartan aqooneedka waliba la weydiiyey tartamayaalka deegaanka haabra b su-aalana mayba iyo indhiyaasay weydii tirada geeso ee geesoolo umung haddii xagaldibadeedyey ama xagal- xagaldibadeed walba uuse eeyi afartan iyo shan digri jawaabtii oo ku biyeen tartamyaalka deegaanka haabra b to sax awo walina markaasa iyo saas ka heleena lama dhibco
bravo bravo haabara bravo gidaaykayna hata kusila gudoomowg iyo waqtigiisala deeray hal dhibac maysiin dhakeey jaamacadda b a u university dhibacda lamaadna maysiin dhakeey isbay baartiska isaaq abdow miila ku qaadadaasan lankii saaxiibka hayna kastoo wala gargara bilaabay isagna haa dadaala
hallow isha e
halo raajo warsan isha ee su-aali koowaad oo juqraafi ah siinka dareerta waana magadaasi su-aali toddobaad ee tartanka uu ka dhiga furo su-aalo weli bandhiyaasa sida tan sheeg magaaga jasiiradda ankawiin ee badda monitarianka mar lamaad siinka nogoy waa juqraafi sheeg magaaga jasiiradda ankawiin badda monitarianka mar saddexaad sheeg magaaga jasiiradda ankawiin ee badda منتيريانك جوابتا سنكرجان إن شاء الله
bartay haajare booga tartanka darkaa ku gal bartan haajare bees mal fadaayo faa wal barki bajeeladaalako bees mal fadaayo faa wal barki bajeeladaalako
hallow isha e
halo raajo warsan jawaabta
bismillaah alxamdulilaah haddii unaana xaafadda xaafadda isha e su-aala soo jawaabtee haddii una isku dayna waybua ii shalay
mar lamaad kanag jawaabta
ii shalay
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii ee juqraafiga hayti ee la weydii tartamyaalka isha ee su-aalana iyo hayti sheeg magaaga jasiiradda ankuwiin ee badda mediteraneanka jawaabtii oo ku biyeen tartamyaalka xaafadda isha ee doo sax walin iyo saaska helena lama dhibco
babai wadaagay dhulka yubdheha dhulka yubdhe ha wariiriyahan hakiinkuba lama dhibcood xaafadda ishaa baybaasiinka dhiibay meel caan oo isha e ha dhibcoodootu baybaasiinka dhiibay kawaanka oo kiyo sabca kiyaada awmadow macalinka weyn oo meesha joogo dhibacli kale waxayd ku dhiibaa darbane waa kaaliyaha kawaanka kiilo sabca meesha ka qaadinaysa ayaa tartan wanaagsan isha isha ha noolaato okay
hallow haaba rabbi
halo raadio warsan su-aali lamaad oo juqraafiyan diyaar garooba dhiniga kalena nagadaase su-aali siyedaad ee tartanka uu ka welinan dhiyaasee sida tan sheeg magaaga wadanka lankasow dhulka maroodiga cad mar lamaad siinka nogoy haaba rabbi waa juqraafi sheeg magaaga wadanka lankasow dhulka maroodiga cad sheeg maga sheeg magaaga wadanka lankasow maroodiga ed jawaabta sinsugaan insha allah
bartay haajare booga tartanka darkaa ku gal bartan haajare ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy booga tartanka darkaa ku gal bartan haajare booga tartanka darkaa ku gal bartan haajare kokow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee kokow bilaawa hataa liis bilaawe berkaa ay ku banee annii bahdan ee annii bahdaas ee sanka baabaniya annii bahdan ee annii bahdaas ee sanka baabaniya ورسي وجيل لكم بين الفضايو فوق والبركي بجيل لكم بين الفضايو فوق والبركي بجيل لكم بين الفضايو فوق والبركي بجيل لكم
هلو هذا ربي
هلو راديو ورقة jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم هدينا أنا كرتمياشي ديغان كهاب ربي سؤال الزيادة هدينا سيديني ما يبنى دون إن شاء الله تايلاند أما تايلاند تايلاند الحرام حتى تايلاند نولا نقري ودن كاس mar labaad jawaabta kanag
سؤال الزيادة هدينا كنا ما يبنى دون إن شاء الله تايلاند أما تايلاند لم تدين كرة ودن كاس sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii sideedaad ee tartamyaalka uu ka islamarkaasina gadaasa su-aalii afraad ee habre b uu ka lugeydii su-aalana iyo hayti sheeg magaaga waa sheeg magaaga waddanka lankasow dhulka maroodiga ed jawaabtii oo ku biyeen tartamyaalka deegaanka habre b too sax awow walina markaasa waddankaas usiiya tailan lama dhibacood habre b
ahey ahey haawar lama dhibacood wiin eesii wada haabare dadaala haytan dadaalka dadaalka daraa mankoonte wareeriyahay hayduwogna noogi may weelasan odrug may weelasana lama dhibcood wiin e yasiin wada dhibacdo koowaad maysiinka dhiibeey agaasimaha dibdejinta dowladda koonfur galbeed liibaan sheekh shacib dhibacda lamaadna maysiinka dhiibeey bajaaja walaalaha dooreeba tuu iyo kugaadadaasan
waayahay cali idaa mahadsanta su-aalowga dhextaalka deerni haabra b iyo isha e ole ku custaan haddii qadka kasii jiraan ixtiraamka iyo nidaamka barnaamijkana nayla ilaaliyaan raadiyaha noola dareeraan su-aalanka horeyta ee dhegeystayaasha barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha warsan la dareera una weydiyaan iyo walibaata sheeg sanadkii cabdulaahi yuusuf axmed ilaahay u naxariisaa madaxweynihii hore ee soomaaliya iyo guddoomiyihiisii xilligaas ee baarlamaanka waana hate ee madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan heshiis iyo ka deeran dalka yaman oo dhexdhexaadii ku hay cali cabdalla saalax mar la mahadsiinka nogoy dhegeyste weliba lasiinku faday sheeg sanadii cabdulaahi yuusuf axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya ilaahay naxariisa iyo gudoomiyihiis baarlamaanka wakhtigaas haddana ee madaxweynaha dowladda koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan heshiis iyo ka deeran dalka yaman heshiiskaas ama heliiskaas oo dhexdhexaadin ku hay cali cabdalla saalax mar saddexaad siinka nogay dhegeyste su-aalo jawaabta lisiinku waliba waa sheeg sanadii ilaahay igna xariisaa madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdulaahi yuusuf axmed iyo guddoomiyihii baarlamaanka wakhtigaas waana hatana ee madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan heliisiyo ka deeran dalka yaman kaas oo dhexdhexaadii ku hay cali cabdalla saalax jawaabta siin ku rajayaan insha allah dhegeysta aan ku horeeya fursad sii doona welibana su-aalo dhextaalka ee inta lagu guda jiro bilo barakaysan ee ramadaan noo saacida doone machadka i b c dhegeystaan korey iyo fursad seen halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
walaal magaca iyo xaafadda على بس الشيخ نور عفد دار السلام.
barnaamijka la dararka كيف؟
haye jawaabta
لما تكون شنتي
lamada kun iyo شنتي
magaca madookinkanag وعلى بس الشيخ نور.
maxamed xasan sheekh nuur miya اه xaafadan دار السلام.
daarusalaam telefoon nambarka سيد uhu
علي تضوى siyeed saale todoba وإيشان toban iyo shan علي لي sagaalan ilii jawaabta si sax aan sheegtay eedaan mahadsantay insha allah Eh, abaalmarin lata warsananka ila xariiri doonta insha allah su-aalo lamaada oon gudabaana su-aalo lamaad wali waaye sheeg sanadii la furi machadka i b c mar la mahadsanka nagay dhegayste su-aalla dhextaalka ee dhegaystayaasha una la mahadsanka taragalna weli waaye sheeg sanadii la furay machadka i b c mar saddexaad dhegayste weliba sheegaase sanadii la furay machadka i b c insha allah jawaabta intaa laga doontaan asalaamu calaykum codka koronkaad xaafid magaga xaafadii magaa waayahay barnaamijka la dararta barnaamijka la dararta haye jawaabta inkanag codka koran qaad ma ka fahmaayo ma arti waayahay dhegeystahaas khadka ku gohayay su-aalaha bisinkanag waliba waa sheeg sanadii la furay machadka i b c هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة ولا المعايا حافظة
والله ولا ولا رأي أنا على العام تعقد درجة برنامج كل درجة هاي جوابته
لا ما كنت مش أنت
هاي ما يمكنك
يحيى مع العام حافظنا درجة نمبرك أنا
لما لهذني يصر لهذني كو أفرتي تروح لما اللي حذي أفر لهذيك كو أفرتي تروح waayahay eedan mahadsanta jawaabta si saxeen sheegtay meelasan ku gudbaanaan su-aalogii dhextaalkahay lamada xaafidood xaqiijiyaan intiyo khadka diyaarka iyo in kale si su-aalogii kale ay heri una gudagalna halow isha ee halow hawarabbi
Hello, Radio Warta.
halow isha ee
Hello, Radio Warta.
waayahay khadka diyaarkaada su-aalogeedin hirsanaya reedan bilaabaana dhextaal yar ku bacda sanagadan insha allah
برتنا جري بوق ترتنك بركا فقل برتنا جري اللي بعدت ايه تنك بابا لنا بين ما الفضايو هو البرشي وجيل لكم
barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaatan dhegeystayaal oo kuna tartanka weliba dhexeeya isha e iyo haabara e waa haabara b barnaamijka tarta aqooneedka weliba isku kaaladahaaye garab walaal iyo shabakada warbaahinta warsan saas oo kale jaamacadda caalamiga ee walbarashada sareyta ee baydhabo international university iyo nosaacid shirkada isgaarsiinta hormuudna dhiniga taleefanada iyo nosaacid su-aalogii lamada xaafadood iyo reedanka nagadaana su-aalaha dareerta waliba iskulaha isha ee halow isha ee
Hello, Radio Warta.
isha ee su-aali koowaad oo biology and diyaar garooba waana nagadaasa su-aali sagaalaad ee tartanka uuka su-aalan walibaan dhiyaasee sida tan sheeg magayaalka gacalada faylamka araxleyda marlamaasiinka noqoy waa biology sheeg magayaalka gacalada faylamka araxleyda mar saddexaad isha ee sheeg magayaalka gacalada faylamka araxleyda jawaabtaisin ku rajiyeen insha allah
برتنا جري بوق ترتنك بركا فقل برتنا جري ay lako badinay hoy ay lako badinay hoy been mal fadaayo haa wal barti bajeelidaalako been mal fadaayo haa wal barti bajeelidaalako
halow isha ee
Hello, Radio Warta.
jawaabta
بسم الله الحمد لله عدونا أنا جروب حافظ إشاء سؤالتي وجوابتي هديون اسكدينا ويبنى إذاته إن شاء الله تعالى fishes, amphibians, reptiles, mammals, iris.
marlamaadka nag jawaabtan af soomaaliyay
su-aalo jawaabtihi haddii un iska dayn waybu ah fishes amphibianis itilis mamalis ibis
af soomaaliyey jawaabta mar saddexaad isha e
halo isha e mar afaraad siinku gudubi doono jawaabta af soomaaliyey
malay garguurito xamaarato naasley iyo iyo ibiso saxiyo qalad guddiga
waayahay ee, su-aalii biologiga hayti ee nagadaasa su-aalii sagaalaad ishana nagadaasa su-aalii shanaad ee la weydii su-aalana iyo andhiyaasi sheeg magayaalka gaclada faylamka raxleyda jawaabtiga ku biyeen tartamyaalka xaafadda isha ee toosax mahaynu
hallo habara b
هلو راديو ورسل jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم عديونا نفر قمياشا ديغان كهابرة بي سؤال الزيارتي دين اسبين نبنا يدون إن شاء الله ناسلي عمارة جمبر كالون كيو بربيوت
mar lamaad ka nag
ناسلي عمارة جمبر كالون كيو بربيوت
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii iyo ku jawaab waayeen tartamyaalka isha ee waana su-aaliyo isku lahaayeen waliba su ku faa'iidaysiye in horseetay waana in hortaalay wakhtiganba tartamyaalka deegaanka haawra b jawaabta iyo ku biyeen reer haawra b toosax anhayno
jaakol haya iska diyaasana
والله كلوبي ولا بس yaa والله كلوبي ha ولا وانا يقصد لك شوي ساعده kastolo ku yaabo ما يقصد ملايكي شمبرتي ولا همارتوي وسيري ما يساوي afkaan dhawaay teleefoonka ba- ملايكي mikrofon.
شمبرتي همارتوي ناس ليكي وسيري haya ديدي اها Mhm.
اما دقا ويلك الدرايه قوموا ايو فين قرقر اي haya
هيدا خلك الدر ما اوكي ما فلان يو قولي كل يو إيش اللي يجي لنجي لنجي كتبتي مشي waayahay dhextaalku bacda guddiga ku jawaabi doono insha allah
سؤالي كسويتان لما لي سف سؤالي كسويتان لما لي سف ويبا صور سين كسافيا سي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aalii xaafadda isha ee iskulla hayti ku jawaab waayeen oo su-aal biology ahayti waliba saasoo kale faa'iid ahaan horseetay deegaanka haabra b iyoona ku jawaab waayeen su-aalina mayba iyo haytay sheeg magayaalka gaclada faylamka araxleyda jawaabta mayba iyo nagadaase madax araxleey daba araxleey lafdhabarey mar lamaad yaa kanaga jawaabto oo sax ah mayba nagadaase madax araxleey dabax waa daba araxleey iyo weliba lafdhabarey
برتن هاجري بوق ترتنك بركا قدل برتن هاجري عيلكو بدر
hallo habara b
هلو راديو ورسل
dhaga fura su-aali lamaad oo biologisinka dareerta waliba andiyaase sida tan sheeg magayaalka lamada naasley ee biyo ka nool mar lamaad siinka nogoy haabara b waa biology sheeg magayaalka lamada naasley ee biyo ka nool mar saddexaad sheeg magayaalka lamada naasley ee biyo ka nool jawaabta siin ku rajayaan insha allah
برتن هاجري بوق ترتنك بركا قدل برتن هاجري عيلكو بدل نقول عيلكو بدل نقول بوق ترتنك فرجا فقل برتنا جري بوق ترتنك فرجا فقل برتنا جري كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركاي كبني كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركاي كبني اللي بعد الايه اللي بعد الايه تنك بابانيا اللي بعد الايه اللي بعد الايه تنك بابانيا بين الفدايو هو البرش وجيل الكون بين الفدايو هو البرش وجيل الكون بين الفدايو هو البرش وجيل الكون
هلو هذا ربي
الو ustaadii warsan jawaabta
bismi illaahi raxmaan raxiim haddayna nafartamayaasha deegaanka habra b saalas jawaabtadiina isdaynimadana u doontaa insha allah jeer iyo nibiri
marlamaad kanag jawaabta su-aalas jawaabtiimaydana uga doontaa insha allah jeer iyo nibiri sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii tumanaad ee tartanka owka waana hayti su-aal biology ah sheeg magayaalka lamada naasley ee biyo ka nool jawaabtii oo ku biyeen tartamayaalka deegaanka habra b too sax ewu walina markaasi oo helayna lama dhibcood
bravo bravo habra bravo gidaaykeoo hilime ka jaray huumbaraydagaa waa hareedka aalay hore kutubilay wadgunta wiilku dhoweeq weelan dooshay lama dhibcood weyn ee yasiin wada dhibicdo koowaad maysiin dhikeey usasiin dhidhiibe waan aysiin ku hadda salaadii hugaadla tanlamaad tanlamaad siinku siinku dhagalay abwaan jaakole iyo cali su-aala haabara b mahaleelna wali joorkan siyaane isha e hello isha e isha isha e faa'iidaysiga su-aale
bismillaah su-aalato jawaabtay haddii aan iskidayna haddii ana gruubka isha e wayba nagdaasa insha allah badbaadisi iyo nibiri
marlamaad kanag jawaabta
badbaadisay iyo nibiri sax iyo qalad guddiga
badbaadisay wayba leeday weel
waayahay su-aalii iyo hahareer marti tartamayaalka deegaanka habra b su ku faa'iidaysayna xilligan hor surunta isha ee jawaabtii oo ku biyeen too sax in haynow
كسويتا زمادي سف سؤالي كسويتا زمادي سف ويبا صور سين كشاف ياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن برتنا جري بوق ترتنك بركا قدل برتنا جري Aylık okbadın ne koy, aylık okbadın ne koy. Bu gitar tankı, berka kugal, baratına gere. Bu gitar tankı, berka kugal, baratına gere.
yahay guddiga siyaana su-aalaas waayahay iyada maasanta muxudiin su-aali biologiga hayti ee lamada xaafadood gorado waayaan su-aalinayo iskula hayaan haabara b ku jawaabo waayaan isha e saas oo kale faa'iida ahaan horseetay iyoona ku faa'iidaysid waayaan walow iyo hadho waayaan su-aalo mayba iyo haytay sheeg magayaalka lamada naasley ee biyo ka nool su-aala jawaabta rasmiga ee mayba nagadaase nibiri iyo badbaadisa nibiri iyo badbaadisa walow xaafadda isha ee iyo gadaal ku ereen weel osaasna qaladka ka nagadaasa su-aalaha maybaa jawaabtiya rasmi ee nagadaasa nibiri iyo badbaadisa
waayahay cabdulla eeda mahadsanteen su-aalun hadararta waliba iskulaha isha ee halow isha ee
halow raadio warsan isha ee su-aal taariikhi yaasinka dararta aan diyaar garooba waliban dhikamaase sida tan sheeg magaaga laanki inku horeey oo madow eh oo ku guulaysada abaalmarinta qaaliga ee laka magacaabo nobel beas price marlamaasinkanagay isha ee su-aalo waa taariikhi walibaan dhiyaase sida tangsheeg magaaga lanki inka horeey oo madow eh oo ku guulaysada abaalmarinta laka magacaabo nobel beas price mar saddexaasinkanagay isha ee sheeg magaaga lanki inka horeey oo madow ah oo ku guulaysadii abaalmarinta laka magacaabo nobel beas price jawaabtasin ku rajeen insha allah
bartangaa jire booga tartanka barkaa ku gal bartangaa jire aynu kooqbadinaysoy aynu kooqbadinaysoy booga tartanka barkaa ku gal baratangaa jire booga tartanka barkaa ku gal baratangaa jire kow bilaawa hataa liis bilaaway barkaa ay ku banee kow bilaawa hataa liis bilaawe berkaa ay ku banee anni bahdas ee sanka baabaniya anni bahdan ee anni bahdas ee sanka baabaniya been mal fadaayo hoowal barshi wajeelgaalko been mal fadaayo hoowal barshi wajeelgaalkoy mal fadaayo hoowal barshi wajeelgaalko
halow isha e
halow raadio warka jawaabta
bismillaah alxamdu lilaah haddii unaana gruubka xaafida isha ee su-aalasiyo jawaabtiya haddii unaskidayn waybanaglaase
may nagadaase jawaabtiya haddii unaskidayn wayba nagdaase woole sooyinka
mar lamaad ka nag
woole sooyinka haddii una isbeelin waybwa w o l e s o y i n k a
waayahay guddigan wareejeen
waayahay su-aali taariikhda hayti ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda isha ee jawaabtii oo ku biyeen toosax m ah halow habar b
bismi illaahi raxmaan raxiim halow raadio warsan jawaabta
bismillaahi araxmaani araxiim haddii una ina tartamayaasha deegaanka haabra d su-aalahaas joogta hadii isjey midan aad u doonta insha allah saaf joseph banj
mar labaad ka nag
su-aalahaas joogta hadii una kanagna midan aad u doonta insha allah r a l c h y ralph joseph banj sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii taariikhda hayti ayuu iskula hayeen tartamyaalka isha ee ku jawaabi waayeen faa'iida ahaan weliba an horseetay oo weliba an horsugunta waqtiganba haabra b jawaabtii oo ku biyeen toosax ewuuf walina iyo saas ka heleena hal dhibiisa
bravo bravo bravo haabra b dadaalahaytan hal dhibic wiin e yoo maysiinka dhiibey dukaan wiinaga iilbiyow miila ku qaadadaasan
hallow haabarabi su-aali lamaad hallow haabarabi
halow raadiyo warsan su-aali lamaad oo taariikhi aan diyaar garooba weliban dhiyaasa sidetan sheeg magaagii hore ee lankasajari waddanka sri lanka mar lamaad haabrabi dhaga fura su-aalo waad su-aali lamaad oo taariikhi ah weli bandhiyaasa sidatan sheeg magaagii hore ee lankasajari wadanka sri lanka mar saddexaad sheeg magaagii hore ee lankasajari wadanka sri lanka jawaabta sungsugaan
bartangaa jire buuga tartanka barkaa ku gal bartangaa jire والبركي بجيء ذلكوي بيت مرتدايو والبركي بجيء ذلكوي بيت مرتدايو والبركي بجيء ذلكوي
هلو هذا ربي
هلو راديو ورسل جوابته
بسم الله الرحمن الرحيم أبي أنا برتمياش ديجان كابر بي سؤال جوابتي مي بنا هذا دونت إن شاء الله ودنك سايلون يلا نقول ذاي أول حرف سي إي واي إل أو إن mar lamaad ka nag dhawaaqa iyo isbeeliga
سايلون يلا نقول ذا ودنك سي إي واي إل أو إن sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii taariikhda hayti ee la weydiiyey tartamayaalka deegaanka haabra b waana hayti sheeg magaagii hore ee lankasaayi wadanka sri lanka jawaabtii oo ku biyeen reer haabra b toosax ewu walina markaasa iyo saas ka helena lama dhibacood bravo haabra bravo bravo bravo derbiga laga diidan kursiga laga doomi jiray saa dhulka jiifaday naxdinayla maray dhinkaan n wihayqii wanaa iska darsamaayo lama dhibcoodu kuigasi wada toomaysiinka dhiibay dhibcdi koowaad maysiinka dhiibay daarta hormuud kor anteenada korshe kula degaasa dhibcda lamaad dukaanka baqaarweynaga saalax yare walaalaha doodayba tuuga ku qaadlaasan tackle director microphone mahadsantiin su-aalaha dareed waliba iskulaha isha ee hallow isha ee
halow radio
su-aal fisigis aasinka dareerta igan furo waliban dhiyaase sadatan adka dhulluba angnag oo bedelsheyne oo bedsheyne eyi ebir dhabiisin ebir ebir lama mitir iskuweer dhirashayni us ayi ebir dhabiisin afar mitir yala dhex geli biyo haddii cufnaanta adkaha us ayi kun iyo lama boqol kilogaram bir mitir cubik raadi culayska adkaha marlamaadsiinkana way fiisigiisu isha ee adka dhullobo nag oo bedshayna eyi ebir dhabiisin ebir ebir lama mitir iskuweer dhirashayni us eyi ebir dhabiisin afar mitir iyo la dhexgeli biyo haddii cufnaanta adkaha usa'yi kun ilama boqol kilogaram bermeter cubik raadi culayska adkaha ama kakanaanta mar saddexaasiinka nogoy waa fiisigis adka dhulaba angnag obetsheene eyi eber dhabiisin eber eber eber lama mitir square dhirisheene us eyi eber dhabiisin afar mitir iyo la dhexgeli biyo haddii cufnaanta adkaha use'eyi kun iyo laba boqol kilogaram bermeter cubik raadi culayska adkaha jawaabto sinsugaan insha allah
bartangaa jare booga tartanka gargaa kugal bartangaa jare ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy booga tartanka gargaa kugal bartangaa jare booga tartanka gargaa kugal bartangaa jare koko bilaawa hataa liis bilaaway gargaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe garga ay ku bane anni badan e anni badan e sank babaniya anni badan e anni badan e sank babaniya Zeng mal padayo wal barshi bajel gal ko Zeng mal padayo wal barshi bajel gal ko mal fadaayo wal barki bajeelidaalko beeg mal fadaayo wal barki bajeelidaalko
halow isha e
هلو راديو ورقة jawaabta
بسم الله الحمد لله هديونا أنا حافظ إيش سؤال الجوابية هديونا سكدينا ويبقى نغلاس إن شاء الله 0.96 كيلوغرام سيفر دويسن سغالي إلي كيلوغرام
mar lamaad kanag jawaabta
لا سؤال الجوابية هديونا سكدين ويبقى نغلاس سيفر دويسن سغالي كيلوغرام
sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii fisikiska hayti ee la weydiiyey tartamayaalka xaafadda isha ee jawaabtii ay ku biyeen isha ee to sax aan hayno halow haaba rabbi
هلو راديو ورسم jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم حدينا أنا ترطميات ديغان كهاب ربي سؤال سجن سجن مدن الزنطة إن شاء الله أفر كوميسي بغل كيلوغرام
kanag mar lamaad
أفر كوميسي بغل كيلوغرام
sax iyo qalad guddiga
su-aalii la weydiiyey isha ee waan isku lahaayeen ku jawaab waayeen weliba se ku faa'iidaysiya aan horseetay haabara b haabara b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaastoo sax aan hayno
سؤالي كسوعة زمالي سف سؤالي كسوعة زمالي سف ويبا صور سين كشاف ياسي قدق سؤاله ورسن قدق سؤاله ورسن سؤالي كسويتان لما دي سف سؤالي كسويتان لما دي سف ويبا صور السين كشافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aalii iyo iskula hayaan isha ee ku jawaab waayeen faa'iida ahaan haabrabi iyona munku faa'iidaysana su-aalaas jawaabtihe mayba iyo nagadaase zero point zero nine six newton mar lamaad iyo kanage eber dhibiisan eber sagaalan ilii newton marka isha wali ka sheegana zero point nine six kilogram kilogram marka jawaab saxdaas cabdullahi sheegay waa zero point zero nine six newton su-aalaha dareerta waliba iskulaha haabara b halo haabara b
halo raadi warsan su-aalinka damboyti ee tarta aqooneedka uu ka oo nagadaasa su-aali tumi afaraad waana dhiniirka la-ata su-aali lamaad oo fiisigisa indiyaar garooba waliban dhiyaasa sidatan adka cufnaantis ata laba kun iyo todoba boqol kilogram bermeter cubic mugshayna ay zero point zero zero one five meter cubic yala dhexgeli alkola alkolo oo cufnaantis ay siyeed boqol kilogram bermeter cubic haddaba raadi culayska adkaha marlamaadsiinkanagay waa fiisigiis habra b adka cufnaantis ata laba kun iyo todoba boqol kilogram bermeter cubic mugshayna ay zero point zero zero one five meter cubic cufnaantisna ay siyeed boqol kilogram bermeter cubic haddaba raadi culayska adkaha mar saddexaasiinkanogay haabra b waa su-aaliinka damboyti ee tartanka uu ka adka cufnaantis ata laba kun iyo toddoba boqol kilogram bermeter cubic mugshayna ay zero point zero zero one five meter cubic yala dhexgeli alkola oo cufnaantis ay siyeed boqol kilogram bermeter cubic haddaba raadi culayska adkaha jawaabta sinsugaan
bartangaa jire booga tartanka darjaa ku gal bartangaa jire ayluko badinekon ayluko elgaalako beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeelgaalako
halo haabarabi
الو راجل وصل jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم عدينا نس تقنياك ديجان كابر دي سؤال جوابتي عدينا سجين من بنعود دمتا إن شاء الله ان سدكون لما بغل يفرطون متر
marlamaadkanag jawaabta
سؤال جوابتي عدينا سجين من بنعود دمتا إن شاء الله سدكون لما بغل يفرطون كيلوغرام
saxyuq qalad guddiga waayahay su-aaliin dambeyti ee uu ka fiisikis yahay ta walina la weydiiyey tartamayaalka deegaanka habra b su-aalaas jawaabtii oo ku biyeen habra b to sax nhayno halo isha e
halo radio warsan jawaabta bismillaah alxamdu lilaah haddii un hana tartamayaasha xaafadda isha ee waybanagdaasa su-aala jawaabtiye kun lama boqol liidin ili newton kanag marlamaad
kun lama boqol liidin ili kilogram
saxyo qalad guddiga
waayahay su-aalii iyo ha hareer marti ama iyo ha ku noogeen habrabi isha eeyaasi ku faa'iidaysayeen horseeti jawaabtii oo ku biyeen isha ee su-aalaas tood sax aan hayno jacola caajis tensinka ale su-aalo fisikska ee jawaabtii alsiinku badan robisinkanugan walibwa adka cufnaantis eta lama kun iyo toddoba boqol kilogaram birmeter cubic mugshayna ayi zero point zero zero one five meter cubic yala dhexgeli alcolo oo cufnaantis ayi siyeed boqol kilogaram birmeter cubic haddaba raadi culayska adkaha
أجيب رفاعته كشيوايت أنا في سبعة سماع بيا أجيب رفاعته كشيوايت إيه إيه إيه تك بابور دي وجهه هاي لا لا ولا شيء.
هذه هذين
لمبريم لمبريم كدي حال ساسنجا ياكي وشك بريم كدي تلفونك بهلك أفكان دواء ياكي بريم كدي أنا غاب أنا الشيء ما يبغى فرقون afar kun saddex boqol iyo saddex cubic
way hay-ada mahadsantaa guddigaas yaan
سؤالي كسوعتان لما دي سف سؤالي كسوعتان لما دي سف ويبا صور السين كسافياتي قدق سؤالو ورسن guddiga su'aalo warsan
waayahay su-aaloogii waxaa ku noogeen tartamayaalka uu ka tartamahay ee isha e iyo habra b su-aalana iyo iskula haayeen isha e habra bina saas oo kale iyo ku faa'iidaysad waayeen waliba iyo nagadaase jawaabtoo rasmi ah afartun dhibiisan shan newton mar lamaad yaka nage jawaabtameba iyo nagadaase afartun dhibiisan shan newton
su-aalogiye meelaseen oo ka dhammaadeen su-aaliinka damboyti ee tartanka uu ka yahay ti su-aalaas fiisigiske barnaamijka tarta aqooneedka raadiya warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal dhuusadaahitaan welibana taabagelintiisu ka hadladahay barnaamijka shabakada warbaahinta warsan iyo garab walaal saas oo kale jaamacadda b i u iyo saas oo kale dhiniga su-aalan oo kala qayb qaadahayta machadka i b c na dhiniga su-aalo dhextaalka iyo inta badan hanin diyaariyaayan weliba sii doona inta guddiga ka mashquulsanyo natiijada abwaan muxsin qaalib qaasim jaakole iyo cali koronto weli ka hormaraane cali koronto cali xalay ama hamiin hore weli ku weydiinay sheeka hata ku hor nin sheegtay intii ada wala nin ku taabat muhiim aya dhon intii nin ku sheekaytay laakiin wala ankiyaa badanaay ila intaan hin ku qaad
xusnigow jarta sheekadaas aan cabdikuursiin ka sheekay may haytay taariikhiid in badan oo ana iidhiidi sheekada kiin sheege laakiin su-aalo gaaban ku hormari karaa oo abwaanka ana warsado hay abwaanka kooya walyarko banaanka an yara bahay sheekada may bactaa xilligii ardaydaan ahay iyo iskoolkaan dhikadaay hatana saasata anoo iskoolka dhikadawn iskoolan shaqeeyow daraabalnahay bas ardaye gawadi ardaynahay walna bardaay saas daraadiye may lakuga wadayheen qalan jibin dhakaatiir badan oo ka qalan jibiyada caafimaad oo shahaadiilun likasiyaay hotel shamu hotelkii usiyahay ardaydii ku qiib qaadatay ku mid tahay een oo qaraxay jidii aha een madaga firar badan oo gali la tabcaani een muqdisho isbitaal goobto la yahay wali wadi jibuuti la yijay goobto firarkii ii jari wali wadi email ii jay een nairobi ada firarkii miya nairobi la hoof wada saari een kii ka dambuy mar aan qaxootiga seediya aan safa oo saartay hay telekin ku saaran dhibsee ka qabtay farradaas dib ma ka qabay soo fariirkii iijara goobto madiina dareere ama xilli kuleel eh ama koy wal xoog culeys eh koy qaad anis ere ama koy roor anis ere dhii jari firiirka madaxa ka jar dhagaage xilliga ka dhiginaay hugsa dhagaage dhulka ka dhiyaay lankii marhaantas ama dhul dhiisana ama suxsana firiirkaas dartiis dhulkan la dhiyi arago lankana nool mii erjaro miidu lay eraay saas dartee taariikhda amar intaan ii dhiiday dhulka ka dhigaya muddo may gaadhay afartan iyo sideed saacadood eh oo had ku muqanto halkay ku muuqanaay dadkii ma yarayna lankan dhimidii walba inta ay la kahaynay ogaada ada kulli xaal kaf- qabri lambahi qabri lahaqodi wali dhigi kafanga la igili ay xandoola liga saari baawura liii gaadi
chocolate madiana liijeey qabrigii aha afka ku dheeree walaal madiana liijeey qabrigii ee dadkii xandooli hadiyiino baawurkii iyo qabrigii dhatiyo Mm.
iyo aan rafasho bilaaway dadkiina xandooli wadan Mhm.
ilaahay baa naftaha inagi haye markaan muslimin kafinta dhadhagaaga hayd Mhm.
xandoola dhadhagaaga hayd Mhm.
dadweyneyna aniga ahaa hundoola dhagaagahay madan meelay sugbe ani hadari markii dan meelay waroy ilaahay waleen rafado rafado allah hiilinade Ah, kafintay ilaahay madag intu bi markan mhm.
waroy Nasfiye.
waroy xag intay wadan waroy xagad ii wadan wa Mm.
xagad ii wadan ilaahay hundoola dhulkiisii dhulkiisii roolaas taabadan Kagame.
ha Mhm.
aan wala soo roore ana tartiib to hundoolada ku dhabay qaburlay brug baawurlay tadaaran daraawlay dadkii dadkii markuun se- sanagadan iyo madiada koo rooreen نحن بابا بيابن هذا بس هو بدي بركو.
هذا قرات انا حكايه بنان كون حمودي طبعا انا كفنتيه ان يير دونايتي مهم.
يمنع ويسان دبت كيرد ilaan dharkaal ma qabto ان دركلا ما قاول مم.
دك ريد يرو قاول مدن dadkee daba دك roortay انا ورا انا قوري كروراي haye كي بهدير نحن لي وا لو كلي فدير رورلي لا ولا لا ولا ادي او الالت ما يزري الالت ادي او ما يزري قهوه لك كرسدا بريس لك كرسدا لو ها دك دك تلسغاي hada markuun dadkiiba ku midnaageed ani wali dad eba korori ma aniba koror koror badi Aha.
intii hal qofna hadii lama kala idhiseedo maxaa gaxdada iyo walaal diyaarahayna duugtitaan hadii adabtaa ku magalaha alhamdulilah ka duugo hadhididaano iyo ku laadan siiyo iska ha kadejina waba neefba goorsan hilibba karsan bariiska leyda ku saaran hilib haye karsanya ana kalaay bireed waliba balaan iyo Marka- shaahi iyo qaxwo marka waxaa ka weli wataa ee, lan usuuxay qabuuro lan wadi ha nooladay maaha ha calasan geeridi walaal diid miya jaakol jaakol hee microfon qabsay maya een ana hal su'aala abwaanka warsada fadahay su'aalaha kuwa sumay Calan oo goota la duugo Calan.
walaal diid miya
alan labaati afar jar eh yo may rooray roortan shay deerow saddex boqol iyo labaatan haartis karaashayni iyo timiisiya dhibic xal haddaba sheeg kaynaanka rooshay alankaas
jaakol hee
أنا ويبك وصلي يا نور أو مجد أو أفرسها من هباي يا نور تقول بان أو في بناك وياك ساكي ويدا واسن مثل ويرو سري أراو يشاب هو ها ana al'amal ii baryin ma keliya madiis madiis weeru meeri haa ada tiiraysan wadu مثال
haye tit jaakol tiitis sheeg tiitana sheeg
في فرت ويبا أراو أو هرت أنت هجرة ما بدر الكروب haye ما بدر الكروب أراو haye أراو أصلا الجرونة ما بدر Ah.
بين هواس فقير لك haye
نعور مدين ويرو نعور في بلامك يسو باشين نعو نعو نعو نعو نعو
haye cali tiita ku jawaabadeen jaakona may kuwarsaday ada meegasana mukulaal inyaw iyo daajaas
cali tiita ku jawaab
ana su-aalo aan weersii fiisigiisa mayay aleen labaatiyo afar jar eh yo may rooray roor tan shay dhan Mhm, roor tan shay diirow saddex boqol iyo labaatan haartis mhm, kaynaanshiini iyo timiisiyo dhibic xal mhm, haddaba sheeg mhm.
kaynaanka rooshay aleenkaas ankan sheego waay ani waana ka jawaaba mayba nagadaase boqol iyo labaatan dhibic timiisiyo difi bariine ka dheeri midaasada niyada ويجلسها وليت او وليت او لعراو حمامله بدليه اسفلايان سالس سالها هانا انشك هانا انشك ana ana horbashin barmadaaj inay maysuubi هاو- والله هاي مدار haysan iska saadaan aninkii sharee faa'iidaysay habartay yeewaa hartiga suqaasalaasaba haye malusa meeselaba sax afka afka ingiliyaa horta aha hunguri baa siyaasa haye lama korsa dugal hatab ingiliisray hartiga afka afka ingiliyaa hunguri siyaasa aha madisa dugal afka wala gili hungurisiida Aha.
yee baa isku fadhiyaasa mado isu abaaye asalaamu calaykum leere haye
hoy wala boray waay wala hay eedaa mahadsantiin jaakole iyo cali ee, guddiga siyaana ee, cabdulaahi si natiijadan ka dhawaaqa uka insha allah waayahay eeda amaasiyiin lamada ee, xaafado markaasa shal ee, taageeraayin ee inta fadhiiday ee, abwaan jaakole iyo cali koronta ee, cali sheekadiisa xoogaa obs- obsi lahayd waabna u obsiidi tii habaalla ee, jaakole walbada maamo qunaa isu niin faa'iiday Nyaa- nyaanyurku isku weereeya baahan yila islaanima walkal maqalna laakiin niin faa'iideeyey eeda amaasiyiin natiijadii ka dhawaagana oo uu ka markaas iyo tartamayeen isha e iyo weliba habara b tartan adag iyo weliba xiise leh yaa uu ku yaha bandhigan lamada xaafadood ama deegaanka habara b iyo isha e su-aaliin koreyti waliba laka bilaabay isha e walina markaasa todobadii su-aal ee la weydii oo ka isha e iyo ku jawaabeena saddex su-aal oo todobadii la weydii ku mid ah sadiida min lama lama haddii lan hisaabamay basaas iskakanagadaase lidhibcood faa'iida ahaan may baan heleyna isha e hal faa'iida oo habra b iyo ku heleen litiyagan taali hal haddii laka dara may baan nagadaase todoba may baan qaladeena todobadii su-aalood liweydii isha e afar su-aalood guud ahaan may basaas iskakanagadaase todoba dhibcood oo isha e lakuhayan owka habra b oo iyona uu ka saaxiibadii waa isha ee la tartamayeen mayba la weydiiyey todoba su-aalood todobadii la weydiiyey mayba ku jawaabena afar su-aal oo todobadii iyo la haayeen ku jawaabeen afartaas min lama lama haddii lan hisaaba mayba nagadaasi siyeed dhibcood faa'iida ahaan maybaan heleenaa hal faa'iida oo isha e iyo ku heleen mayba qaladeenaa oo weliba todobadii su-aalood ee habra b lanka tiragelay iyo ku qaladeenaa saddex su-aal guud ahaan xisaabtii uu la kooyan uu ka habra b mayba nagadaase sagaal dhibcood marka natiijada mayba itaa habra b sagaal dhibcood isha e todoba dhibcood oo guulo uu ka dhindhigay martii saaxiibada habra b oo saaxiibadii isha e iyo kukubadiyeen sagaal iyo todoba hamiin dambe cabdulaahi hamiin dambe haddii ilaahay u sicira weliba tartan xiise leh una ku rajeeyana oo weliba gruub e weli gruubkii waa wareegii koowaad una ka gudi jirnee gruub gruubka uu ka tartamayna iyo haayeen gruub c uu ka ero gruubkii uu ka tartamay maba haayeen gruub d hamiin dambe maba tartami doonaan daarusalaam e iyo holwadaag b mayba aan sheegana lamadaas xaafadood daarusalaam e iyo ha- holwadaag b inyo diyaar garooban insha allah
waayahay cabdulaahi eedaa mahadsanyihi hallow habra b
Hello, Radio Warsan.
wakhti badan mahayna dareenkin dhismaha koobasan iyo walaanana isku tabo insha allah hallow habre
Hello, Radio Warsan.
dareenkin dhismaha daqiiqa ka koobasan
Bismillahir Rahmanir Rahim. Adigu nana tartamayaasha deegaanka Habrabi. Ilaahay ka mahadsan tartankiina inga dhamaaday farxadda. Een yoomeedana lagu faydiisaday ilmo eedan fayla. Een keena tayan la. Sidiisan waqtiga nin kurtan eeda tin kuma hadnagaana. Waladan oo isha aan eedan dhawaan waa xasas. Een oo eed wallahi qiimaha daanan glow. Waa tartan meedan dhax maray oo lama ilaawaange. maybe erar kor ahaan waa tartankan geheesta badanayo nagu qayb qaadana Een, mar kastana maybe lana guulil ama qof maku wada farxiyaasa isha ee haddii guulaysatay waa habar bii guulaysatiyo habar bii guulaysatan waa isha ee guulaysatiyo mar kasta maybe lana hambalyo hadhawaada waa mayba san lana gacmo furan Een, ramadaan kariima san lana idaacadda raadiyo warsagna eediyadan kama hadnagaan wabilaahi tawfiiq hallow isha e hallow isha
Hello, Radio Warsan.
ayaa gebagabadii iyo dareenkii
Eh, kulley dareema korna eh, tartanka qaabkan dhi bulshooyinkana iyada iyada la socota iyadan aan ka faraxsana kule sidaba guulo lama qof nasiibada qaadasa walaalnimadan reer xaabar iyaga aan ka hambaliyeena guuliyo qaadeen kule guulo guuldheerata mee marka gobolka isla degmada isla magaalada dhexdeedaydaan ka fasaxantay insha allah in iyadan ku rajeeyana kulamada inka dambeey in kule guul nin ilaahinaysi insha allahu nin insha allah iyadaa mahadsantiin isha e iyo hawrabi inmahadnagaana waktiga qiimaha leh iyo tartanka xiisaha leh ee kufaaidaysiga lahaa iyo waxbandhigeen xaafado kale ee magaalada ee dhiman tartanka miin dambi wala kusii damboyn wali rajeena intii oo kasii daysday doonaan xaafado ugun uu ka ambandhigeen tartan asluubta ka dhahamta guutaan barnaamijkii tarta aqooneedka shabakada warbaahinta warsan iyo uu kantaha gabagabeyaana barnaamijka weliba sindaadiya anoo muxudiin xusni cabdulaahi jecelow oo dhiniga guddiga kadhawaaqista natiijada infadhi saliimo sheekh shucaab iyo maxamed yuusuf oo ku dareeran guddiga garab walaal abwaan jaakole iyo cali korontan aan mahadnagee saas oo kale weliba mahadgaarantan ku jeediyaane rasmiiqaanka barnaamijka tarta aqooneedka shabakada warbaahinta warsan inta badan nindaadiyow maxamed saciid b k weliba lana iidan mahadsanta saas oo kale weliba inta ku mahadnagaane shirkadda isgaarsiinta hormuud telcom oo dhiniga telefoonka noo saacidi baydhabo university waa baydhabo international university b i u iyo i b c na mahadnagaan iyo saas oo kale guutaan barnaamijka tarta aqooneedka intaa gebagabeyaana waa xusni iyo bahad warsan oo san la ammaano allah iyo heestii hindirma caafimaad leh